halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada qaar iyo bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa subax axada bisha abriil waa laba iyo labaatan sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka saaka iyo caalamka idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo sidoo kale jamaal axmed axmed qofka horaan weynu nahay ahaan imaan doona sida nagu gudoon fikiray dareen soonaanta ah aysan noqonin naga gudoon tagay u tagay waxa bareesha xadgudid hay-adda dayful kaasi waxaa xildhimuud cabdirax beene oo ka hadlaka loo marintada guddoomiyaha soomaaliya iyo had ay doonto hayadaha kale oo uga yima baarlamaanxin ayaan kaga hayn kale dhegaysta dalka lagu soo dhshir maqtoobiya ee kutay laba iyo sano xabsidaa dhowaanta soo daayay waxaa sidoo kale taana falantan awoodda soomaaliya u leedata meelihi ku baneeyeen maridda ciidamada qodobadaas kaleba haynaa balse ku soo dhowkiida
kimika sheegtay baariyaa sabtidii abooyin kaso magaalada duka syriya halkaasoo koor lashin ay ka dhaceen kimika waxay sheegtay in ijaabada laga soo qaaday duuma lagu baari doono shaybaaro loogu talagalay kadibna ay natiijadu shaacin doonaan kooxda ayaa intaasi ku dartay inay qiimayn doonaan xaaladda iyo tallaabooyinka ay mustaqbalka qaadi doonaan iyagoo intaasi ku daray in haddii loo baahdana mustaqbalka mar kale ay booqan doonaan duuma reer galbeedka ayaa dowladda syriya ku eedeeyey inay hub kimika u adeegsatay weerar ay ku qaaday magaalada duuma waxaase taasi beeniyey dowladda syriya iyo dowladda ruushka oo taageera madaxweyne bashaar al asad kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay hakisay tijaabooyinkeedii nukliyerka iyada oo sheegtay in sidoo kaleeto ay qorsheynaysa inay xirto xarumaha tijaabada nukliyerka wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa sabtidii waxa ay sheegtay in wadankan uusan weligiis isticmaali doonin hubka nukliyerka mar dambe amaba uusan gudbin doonin marxalad kasta ilaa maa ay jirto ayay yidhaahdeen in halis daandaansi nukliyera ay ku soo food leedahay maahane milatariga kuuriyada waqooyi ayaa sidoo kaleeto hakinaya tijaabada gantaalada riddada dheer taasi oo ay sheegeen inay dhaqangelayso sabtidii shalay
degeystayaal halkaad warkaas ka dhegaysanayseen waa v o a nu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinkugu talagalnay saaka kadib toddobaadyo buuq iyo xiisad siyaasadeed oo keentay inuu xilka ka dego guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa waxaa baarlamaanka soomaaliya shalay ay iska dhex doorteen shan iyo toban xubnood oo guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka cusub ah waxay arrintani kusoo beegmaysaa iyadoo weli laga dareemayo xubnaha baarlamaanka shakiga laga qabo sida doorashada guddoomiyaha cusub ay hay-adda fulinta xukuumadda uga madax banaanaan karayso saare cabdi axmed ayaa qaar ka mid a xildhibaanada la hadashay warbixintan ayayna inooga diyaarisay
sida uu qabo xeerhoosaadka dastuurka federaalka ee soomaaliya muddo toddobaad gudahood waa xilligii hore loo sii asteeyey in lagu doorto afhayeenka cusub ee baarlamanka soomaaliya uu yeelanayo kadib markii uu iska casilay jagadaasi guddoomiyihii hore ee baarlamanka inkastoo shalay guddiga qabanqaabada ee doorashada ay baarlamanka dhexdiisa iska soo xuleen shan iyo toban xubnood oo doortay markii dambena guddoomiyahooda misna waxaa jira guuxa ku salaysan sida guddoomiyaha cusub ee imaan doona ee baarlamanka uga madax bannaanaan karo xukuumadda faragelin ay ku samayso maadaama guddoomiyihii hore ee baarlamaanka uu meesha kaga baxay khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay isaga iyo hay-adda fulinta ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene oo ka mid a mudanayaashii garabka guddoomiyihii hore maxamed sheekh cismaan jawaare sida weyn u taageersanaa ayaa sheegay inay jiri karto cabsida ku salaysan arrinkan laakiinse ay si weyn uga feejigan yihiin
ahaan guddoomiyaha imaan doona inuusan sibiq nagu soo gelin oo guddoomiya laga fikiray dareenka iyo diifoonaanta xildhibaanada qaba ah inaysan noqonin maxaa dhacay annaga guddoomiyihii hadda tagay waxyaabahu u tagay waxaa kamid ahaa breshar iyo xadgudub ka yimid hay-adda dayfulinta baa hogaaminaysa howlaha sida u dhacayaan waana la ogaa soomaali weynna waa ogeed baarlamaanka intiisa kalena waa ogeed annaga keliya waxaan rabnaa inaysan markaan aysan dhicin haddana xadgudubkii ahaa mid lagu xujinayo ah buuxinta booskii ninkii ay ay suurageliyeen inuu meesha ka baxay ama ay breshar gareeyeen ay meesha ka baxay ninay ku buuxsanayeen inuusan imaanin oo ay baarlamaanka ay ahaato guddoomiye innaga naga yimid kuna salaynay kartida iyo hufnaanta iyo ilaalinta sharciga iyo qof ka shaqayn kara oo xildhibaanadaas kala qaybsanaanta ku dhacday afar iyo tobankii oktoobar dadka saari kara inay inaga naga imaada aysan ka imaanin nin la wata kor inaysan dhicin dareenkaasaan qabnaa balse garabka guddoomiyaha baarlamaanka sida weyn uga soo horjeeday ee mooshinka ka waday waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa aan weydiiyey waxa ay kala socdaan guuxa hoose ee ku salaysan in xukuumadda ay gacmo ku yeelan karto doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka islamarkaasina uu noqon doono qof laga yaabo in si weyn uu xukuumadda ugu dabacsan yahay amaba uu garabka ugu raaricin karo waaxda fulinta oo markii horeba ku riday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka khilaafkii soo kala dhex galay ayaa waxa uu yidri wasaarada sideedaba waxaa caada iska jirtaba dad mar weliba iyaga dhinaca xun badanaaba ee u fakara ama dadka soomaaliyeed marin habaw ku sameeya fikirka iyaga u gooniga ah ayay ummadda oo dhan ay doonayaan inay uqeybiyaan oo aan cudur aan jirin meesha inay abuuraan xildhibaanku waa xor waa madax banaan yahay cid kasbi karto ama qof isaga meeshii la doono ujeedin karto ma jirto isagaa ninkuu doona khiyaar ule inuu doorto isagaana khiyaar ule ninkuu doona inuu oradkiisa uu yido ama uuna siinin waa garta saansaanta baarlamaanka dhexdiisa xubnihii maadaama marka hore ay ku kala aragti duwanaayeen guddoonka baarlamaanka ridistiisa iyo shaqo ka tegistiisa hadda ma isu soo dhowaadeen oo fikir ahaan xataa dad hadda wax wada dooran kara oo hal meel ah ee ka boos qaadan kara ma yihiin ma fiyoobaan ma jirtaa baarlamaanka dhexdiisa ah wasaare haba yaraatee maxmed madow ee maanta aniga ee baarlamaanka saacadan aan kuula hadlayo oo saakida kalfadhiga ee noo soo xidhmay sida sharafta lena ee ay iskugu raaceen soo jeedintii shan iyo tobanka xubnood ee maantana ee iyaga oo haddana si wada jira shan iyo tobankoodii ay guddoomiye iyo maaragtay guddoomiye ku-xigeen ama xogeeye iyagay u samaysteen wax ka duwan cid hadda la taagan banaanka ama ay ka qabto hadda aan ku sheegi karo ma jirto guddoomiyaha imaan doonana sanduuq baa la dhigayaa isagana cod aqlabiyan qofkii ku guulaysta ayaa guddoomiyaha baarlamaanka noqonaya wakhtigan la joogo waxaa u taagan qabashada xilka afhayeenka baarlamaanka soomaaliya koob iyo toban xubnood dad ku siman oo lagu sheegay intooda badan inay yihiin xubno ka mida baarlamaanka soomaaliya wasiiro hore iyo sidoo kale wasiiro federaalka wakhtigan ka mida lama ogaan karo cidda ku soo bixi karta laakiinse waxaa jiri doona sharuudo dastuuri ah oo laga rabo guddoomiyaha cusub inuu buuxiyo gudoomiyihii midayn lahaa kuna midayn lahaa halka shay oo ugu sahlan ee aan rabno sharciyadda baarlamaanka uu leeyahay xeer hoosaadka iyo constitutionka dalka uu leeyahay annagana aan rabno inaan ilaalino labadaas guddoomiyihii fahmi lahaa inuu nagu ilaaliyo nagula maamulo inuu kasoo dhex baxo musharaxiinta tirada badna ayaan rajaynaynaa baarlamaanka xooggiisana waxaan rajaynaynaa inay u codayn doonaan xubin aragtidaas ay ka go-an tahay kuna maamuli doona baarlamaanka xeer hoosaadka iyo constitutionka insha allah laanta sharci dejinta dalka oo muddo ragaad u geliya howlaheedii shaqo sababaha la xiriira khilaafka keenay in guddoomiyihii baarlamaanka uu iscasilo ayaa sida dastuurka federaalka uu qabo muddo laba toddobaad ah kadib waxa ay tahay in guddoomiyaha iscasilay booskiisa lasoo buuxiyo laakiinse guddigan cusub ee dhowr iyo tobanka ee kasoo shaqayn doona doorashada afhayeenka baarlamaanka ayaa looga fadhiyaa inay hoosha sii gudagalaan ayadoo qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka ay ii sheegeen wakhtiga oo aad u yar in laga yaabo inay muddo kordhin samaystaan waxaase doorashadu ay noqon doontaa mid sanduuq ah oo xildhibaanada ay codkooda ugu ridi doonaan guddoomiyaha cusub ee imaan doona aad iy aad bay u mahadsan tahay zaare cabdixmed ayaa warbixintaasi iskukaay soo dubariday halkanna idinkala socodsiinaysay
subax wanaagsan weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan sabtidii shalay waxaa xaruntii imaaraadka ay ku tababari jireen ciidamada dowladda soomaaliya ee jenaraal gordon la wareegay dowladda soomaaliya taasi oo ay sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ee ciidamada tababarkaasi ay siin doonto iyo xanaanadooda ayna si toosa u hoos imaan doonaan wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya haddaba xilligan dowladda soomaaliya awood ma u leedahay in ay buuxiso meelihii ay banneeyeen imaaraadka carabta waxaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba uu weydiiyey oo ka jawaabaya guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya kolonel cabdulaahi cali macow oo muqdisho ku sugan wuxuuna u warramay jamaal axmed cusmaan ugu horreyntii horta taariikh ahaan haddaan dib ugu noqdo markii la sameeyey ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed labaiyo tobankii abriil kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxaa lagu bilaabay ciidan loo loogu magac daray cali boobae oo maaragtay ka qayb qaatay dagaalkii lixdan iyo afartii aan la galnay maxaa ahaye xuduudda ka dhacay etoobiya iyo soomaaliya marka ciidanka sidiisaba kolka hore waxaa haddiiba ay yihiin askar ay yihiin oo ayn saraakiil aysan ahayn waxaa tababari jiray saraakiisha iyo iyo iyo iyo iyo saraakiisha hoose ayaa tababarka siin jira meesha ayay maaragtay tababarka kasoo qaadan jireen iyadoo la baraayo muxuu ahay tarbiyada ciidanka iyo in lagu abaabiyo in dalka iyo dadka iyo dawladdiisa uu difaacayo qoriga oo watani uu yahay qori uu yahay inuu iska ilaaliyo dabkaa uu iska ilaaliyo dadkana ka ilaaliyo dalkana uu ku difaaco laakiinse burburka kadib waxa waaye dawlado badan ayaa noo soo gurmaday in mashaqada iyo dhibaatada soomaaliya ka taagan ay maaragtay la go-aan dawladda soomaaliyana maaragtay ay ka dalbatay in muxuu ahaay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ama ciidankii militariga dib loo dhiso marka waxaa bilowday dawlado badan ayaa maaragtay tababar siiyeen oo ay kamid tahay etoobiya oo ay kamid tahay uganda oo ay kamid tahay imaaraadka muxuaha turkiga maraykanka e u-da oo dawlado kala gedisana marka dawladaha marka waxa waaye markii ay ciidanka ay tababaraan alaaba waxaaba lagu wareejiyaa xooga dalka soomaaliya lagu wareejiyaa waa tahay marka ciidankii maanta la wareejiyey la wareejiyey maanta la wareejiyey oo lagu wareejiyey xooga dalka soomaaliya iyadoo qalabkii iyo agabkii lagu tababaray oo u dhan yahay ayuu la wareegay abaanduulaha xooga dalka soomaaliyeed cabdullaahi caano ciidanka oo dhan oo waxba aysan ka maqneen bahaysaan xeelana waxaa hadda gacanta ku hayo wasaaradda gaashaashii xooga dalka soomaaliya hogaaminaysane sida dhaqanka uu yahay waxa waaye waa saraakiil soomaaliyeed waa tahay kornel maca arrintan waxay imaanaysaa sidoo kale xilli imaaraadka iyo xiriirkii soomaaliya kala dhexeeya uu meel mugdi ah uu sii galayo marka dowladda soomaaliya hadda markaad fiirisid awood ahaan iyadoo xaaladahan lagu jiro awood muu yeelan doontaa ama intee in la eg ayay ku qaadan kartaa in ciidankii iyo meeshii ay baneeyeen imaaraadka tababaridda ciidamada mushaarsiinta la socodka xaaladooda caafimaad iyo intaasoo idil inay dowladdu ay buuxiso bal ka waran
horta hal mid inaan maaragtay aan maanka ku hayno ayaa la rabaa dadka soomaaliyeed waxa waaye ciidamadan kolka horeba waxa waaye sidaan hore kuugu sheegay dawlado badan ayaa soo tababareen markii dawladaha ay soo tababaraanna waxaa lagu wareejiyaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa lagu wareejiyaa laakiin kuwan hadda imaaraadka sida gaarka ay u hayeen gacanto gacanta ay ku hayeen tababarkooda iyo mushaarsiintooda iyo hawshoodaba kuwaas bal aanu hadda diiradda saarno ugu horeyntii horta waxa waaye ciidamada imaaraadka oo dawladda imaaraadka oo ciidanka ay tababaraysay wuxuu ahaa heshiis dhex maray labada dawladood oo ahaa markii tababarka uu dhamaadane waxa waaye waxay ku wareejinayaan muxuu ahay wasaaradda gaashaandhiga daryeelkooda ciidan iyo mushaaraadkooda iyo howlgelintooda iyo qaabka maaragtay ciidan ahaan ay u abaabulnaanayaan waxaa xil uu ka saaran yahay wasaaradda gaashaandhiga iyo iyo muxuu ahay xooga dalka soomaaliyeed uu ka saaran yahay iyo dawladda soomaaliyeed marka ma ahayn macnaheeda in imaaraadka ay ilal abad ay maaragtay ay ay nala joogayaan oo maaragtay ay noo dagaalgelinayaan ciidankii oo ay leeyihiin muxuu ahay awaamirta iyaga ay bixinayaan iyaga waxay ku ekaayeen dadka khubaro oo maaragtay ay ay igu deeqday kal hore muxuu ahay dalka soomaaliya inay maaragtay ay tababar siiyaan kadibna xooga dalka ay la wareegaan marka mushaaraadka iyo xuquuqda waxa waxa ay dusha ay ka saaran tahay dawladda soomaaliyeed waana hubaal in maaragtay maaragtay xuquuqda ciidanka iyo xaqi uu lahaa maaragtay dawladda ay u dhamaystirayso waayo waxa waaye dal ayaan nahay annaga in maaragtay ciidankeen naloo biilo taasaaba maaragtay iwalba qaldaneed sida muuqata weli tababaradii ay bixin jireen waddamada shisheeye qaarkood ayaa weli socda inkastoo kuwo qaarkood ay soo gebagabeeyeen ayna joojiyeen tababaradii ay siin jireen ciidamada soomaalida hadda wakhtigan la joogo marxaladan lagu jiro awood muu leedahay soomaaliya iyo dowladda soomaaliyaba in ay ciidanka soomaalida meelihii ay baneeyeen dalalkan shisheeye midooda yurub qaarkood baa ka baxay howlgalladii ay ka sameynayeen soomaaliya tababarada imaaraadka hadda wuu sii socda kuwo kale ayaa laga yaabaa inay baxaan marka xilligan la joogo awood intee leeg ayay soomaaliya u leedahay in ay meelihii ay baneeyeen dalalkaasi ay dowladda soomaaliya buuxiso ay ciidankeeda iyada tababarato
waxa waaye hal mid ayaa la rabaa annaga muxuu ahaa ciidan ahaan dalka soomaaliyeed kama bilaabayno alif kama bilaabayno waxaa joogaan halkan saraakiil aad u fara badan oo maaragtay khibrad dagaal leh isla markaasna aqoon u leh qaabka ciidan loo hogaamiyo loona howlgeliyo loona tababaro ayaa ma maaragtaan leena haddii aan tusaale usoo qaato madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maalmo maalmo hore kadib waxa uu maaragtay uu dib u amray in loo in la furo kuliyadii jaalasiyaad ee lagu tababaraya layli sarkaalka ciidamada qalabka sida dadka tababari doonana waxay noqonayaan soomaaliya noqonayaan halkan waxaa jooga dad maaragtay staff college iyo war college intaba kasoo baxo saraakiila oo laakiinse intooda badan ay u dhow yihiin gabaway u dhow yihiin oo ka tirsan muxuu ahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa isku filannahay ciidankeyna waa tababari karnaa waa dhaqaale iyo muxuu ahay iyo daryeelna muxuu ahay dowladda diyaar ayay ula tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga soomaaliya kolonel cabdulaahi cali macow oo isagoo muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay waryaheena jamaal axmed cusmaan
midooda yurub ayaa dhowaan u aqoonsaday dalka jabuuti xarunta dalxiiska sanadka ee halkaas oo ay sanad kasta gaaraan tiro aad u fara badan oo dalxiisayaala waryaha v o a jabuuti ramadaan muuse ayaa la kulmay qaar ka mid a shirkadaha ka shaqeeya arrimaha dalxiiska kadib markii midowda yurub khamiistii dhoweed uu aqoonsaday jabuuti caasimadda caalamiga dalxiiska iyo dhaqanka ee sanadkan iyagoo bilad sharaf guddoonsiye madaxweynaha jabuuti ayaan maanta wax ka weydiiyey arrintaasi iyo guud ahaan horumarka dalxiiska jabuuti qolyaha aadka uga shaqeeya arrimaha dalxiiska jabuuti hibe baashe xasan oo ah mulkiilaha shirkadda basha travel ee dhoofka qaabilsan ayaa iga warantay waxay arrintan kusoo kordhinaysaa howlahooda maalin weyn bahayd wadankiina la magacaabay oo adduunka oo dhan laga doortay inay noqoto caasimada dalxiiska ee adduunka ayay noqotay sharaf weyn weeyaan marka dalxiislayaal badan baan insha alla rajaynaynaa inay jabuuti yimaadaan oo adduunka meel kasta ka yimaadaan oo nimcadda ilaahayna siiyey ay u soo daawasho imaadaan ayna la arkaan anagu haddeen baasha travel nahay shirkadda baasha travel agency anugu aan mulkilihii baasha travel aan nahay mihiinadeydu maaha tigar iibi oo keliyata maaha waxa weeyaan waxa la dhahdaa package ayaan samaynaa one stop shop taasoo ah qofka dalxiislayaasha adduunka meel kastuu ka imanayo tigirkiisii uu kusoo dhoofi lahaa jabuuti ku yimi lahaa hodheelkii waan u samaynaa aan u kiraynaa hadday xaasas yihiin guryo maaragtay furniture leh oo apartment aan u kiraynaa hadday gaariyo kira doonayaan waa u diyaaro waan haynaa dalxiiskiina waan la qaadaa oo jabuuti meeshii dalxiisku jira oo dhanna waan geynaa waan u daabasho geynaa marka waxaanaasoo dhan marka laisku walageeyay waxaan dhahnaa package packagekaasaan intuuna qofku imanba aan u wala samaynaa wixii packagekii u haysto maalinta u horeysa maalinta labaad maalinta saddexaad maalin walba wixii loo qaban lahayo dhan baa ku qoran agaasimaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee air jabuuti cabdiraxmaan cali cabdilaahi ayaa isna ii sheegay inay ku dadaali doonaan inay hoos u dhigaan qiimaha lagu raaco diyaaradda air jabuuti waa waajib weyn maaragtay dadka aan u soo jiidano aan maaragtay aan qiimaha iyaga iyo weliba servicekaan siinayno waa inuu noqdaa service fiican si maaragtay ay dee dadkiina ay waayo magacii baan waddankaan sidanaa waan inaan servicekii aan hagaajino aan pricekii aan ka dhadhicino anaga objectivekayga waxa weeyaan hadduu ilaahay ihahdo inaan dadkii aan soo jiidano aan magacii jabuuti yaa ka dhex muuqata diyaaraddan maaragtay marka inaan servicekaan siinayno uu service aad u wanaagsan u noqdo qiimaha iyagu qiimo aad u wanaagsan uu noqdo shirkadda basha travel ayaa iyadu ku howlan dalxiis ay ku ballaadhinaysa hawsheeda oo degmadan ay ku wada gaadhsiinayso waa tan mar kale hibe baashe xasan oo ah mulkiilaha shirkadaasi contractkii ugu weynaa travelkii ugu weynaa adiis jiray inaan la seexdo oon dalxiiska aan kula saxeexdo marka mihiinadaas contractka aan wala seexanay annagoo travelkii baasha travel iyo iyagoo ah la ydhahdo bontagun travel oo kii weynaaya adiis ahaa waxay ahayd dalxiislayaasha u yimaada etoobiya markay shirkadaasi ay soo daawasiiyaan etoobiya inay jabuuti keenaan dalxiislayaasha oon anagu haddeen baasha travel nahay aan airbortka tegno ka doonno oon dalxiislayaashana jabuutina anagu daawasiino kuwa anaga nagu soo horey noo yimaadana aan jabuuti daawasiinan dalxiiska jabuuti aan tusnana ina anaguna u dirno etoobiya iyaguna etoobiya soo daawadaan bishii saddexaad sanadkan aan heshiis weyn la soo galnay warshad shirkad kaloo ku taala somalilan oo iyaguna dalxiislayaala kuwaasina waan la soo saxeexanay marka dadkaasina waxaan doonaynaa in iyaguna dadka dalxiiska u imanaya somalilan markay soo daawadaan in iyaga noo soo diraan xakan anaguna aan dalxiiska jabuuti daawadsiino kuweegana aan u dirno somalilandna u dirno etoobiyana u dirno marka waxay noqon waxaan ku tali jirnaa futurekana maaha somaliland iyo etoobiya inaan samayno dalxiiska east africa oo ninka maanta jabuuti imanaya marka jabuuti uu daawado aan aan noqono dalxiislayaashii east africa oo dhan xidhiirhka oo dhan anagu u samayn karno markaan jibuuti daawadsiino etoobiya baan geenaynaa waxaan geenaynaa kenya uganda somaliland tanzania intii east africa oo dhan aan xakan uga samayn karno haddiin aan baasha travel nahay rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington dhowaan waxaa la sii daayay bashiir maqtal oo soomaali kanadian ah oo sannado badan ku xirnaa dalka etoobiya waxaana xarigiisaasi lagu eedeeyey falal liddi ku ah dowladda etoobiya bashiir ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada kitchener ee dalka kanada haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa ku booqday gurigiisa warbixintan ayuuna nooga soo diray bashiir axmed maktal wuxuu dalka etoobiya ku xirnaa ku dhowaad labaiyo toban sano inkastoo sii dayntiisu aanan weli si rasmi ah cidna uga hadlin haddana imaanshihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada toronto uu ka soo degay waxay ahayd mid laga ilaalinayay warbaahinta bashiir ayay dowladda etoobiya ku eedeysay inuu ka tirsan yahay hogaamiyaasha ururka o n l f islamarkaana uu ka shaqaynayay falal ka dhana dowladda etoobiya taasoo ugu dambayn sababtay in lagu xukumo xabsi daa'in waxaa loo ogolaaday markii uu ka soo degay garoonka dad kooban waxaana laga bixiyey albaab u gaara oo horey loo sii qorsheeyey isagoo loo qaaday gurigiisa uu ku yaala magaalada kijeneer oo boqol iyo toddoba kilomitir u jirta magaaladan toronto sida uu v o eda u sheegay siciid maktal oo ay walaalo yihiin bashiir maktal sidaa dhammaantiin wala socotaan bashiir arrintiisu arrin waxay ahayd xasaasi arrin yani very sensitive ah marka la socod ahaan waxaa bashiir ilaa iyo ethoobiya ka soo raacay qunsuliyadda canadianka ee fadhida ethoobiya yaa keentay all the way to toronto gudahana waxaa loo ogolaaday inay galaan aniga saciid cabdimakhtala iyo xaaskiisa oo casiisa marka halkaasaanu ku qaabilnay markaa kadibna dee dowladdii baa banaanka u soo saartay iyadoo oo dhinaca meesha caadiga aan laga soo saarin dhinaca albaabada xagga dambe laga soo saaray sidaas waxaana loo sameeyey in bal la ilaaliyo nabadgelyadiisa siciid waxa uu xusay in dadaal kadib bashiir maktal uu u yimid ehelkiisa islamarkaana caafimaad ahaan uu u muuqdo mid wanaagsan walow la marsiin doono baaritaan caafimaad oo rasmiya horta aad iyo aad baan maanta ugu faraxsan nahay waxaanu gacanteena noo soo galay walaalkan bashiir oo muddo yani kow iyo toban sano iyo dheeraad ku xidhnaa dalka ethoobiya anoo ku hadlaya magaca faamilka magaca reerka isoo dhan yihiin aad iyo aad baan taa ugu faraxsan nahay xaaladiisa guud ahaan caafimaadna waqtigan xaadirka intaan ka ognahay waa wuu caafimaad qabaa inkastoo dee uu mataqaanaa medical examination uu mari doono laakiin at this moment wuska aad buu fiican yahay